wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaana ku soo dhowaataan idaacaddeena caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa fiidnimo jimcaha tobanka bisha novembar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com saacaduna aad idaacaddana fiidnimona dhegeystayaala iyadoo saacaddu ay tahay todobadii fiidnimo waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandurey haddaba qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah roobab ka da-ay gobollo ka mida dalkaasi kenya oo saameyn ku yeesha nolosha dadka iyo faaqadaadda toddobaadka ah oo idna ku saabsan roobab da-ay iyo saameynta ay yeesheen fatahaadda waa fatahaad aad iyo aad u ballaaran kuma koobna magaalada baydhabo oo keliya bishii haddaan soo dhaafaynay octoobar roobabkii bilowday baa keenay mararka qaar waxaa arkaysaa gobollada iyo degmooyinka inay soo marayaan biyo iyadoo aanan roob ka da-in degmooyinkaas iyo gobolladaas marka waa possibility oo waxaa jirto in biyahan ay ka soo dhacayaan buuralada etoobiya muuqaalada baydhabo laga soo duubay iyo dadka barakacay wax dhow maaha
waxaa kale oo aad maqal doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka soconaya magaalada khaza hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doona intaasoo dhan warkii israa'iil ayaa waxa ay dhaqangelisay xabad joojin bini aadminimo oo maalinla ah oo ay ku hakinayso weerarada ay ku hayso xamaas ee khaza kadib markii cadaadis ay kala kulantay dowladda maraykanka aqalka cad ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xabad joojinta ama hakinta dagaalka maalinlaha ah oo afar saacadood ah xalayto ay dhaqan gashay kadib markii israa'iil ay kusoo wargelisay in muddadaasi uusan jiri doonin wax howlgal militari ah oo ay ka fulinayaan magaalada go'doonsan ee khaza madaxweynaha maraykanka ayaa tallaabadaasi hakinta wuxuu ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah taasi oo dadka rayidkaa fursad u siinaysa inay ka baxsadaan kana cararaan aagga colaada iyo weliba gargaar bini'aadminimo in ay helaan kuwa ku go'doonsan dagaalka afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kirby ayaa hakintaa waxa uu sheegay inay timid intii lagu guda jiray wada hadal u dhexeeyey madaxweynaha maraykanka joe biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu iiraan ayaa waxa ay ka digtay in baaxadda dhibaatada dadka rayadka ah ee ka dhalatay dagaalka israa'iil ay kula jirto xamaas ay si lama filaan ah u horseedi doonto in ay fido xilli saraakiisha khazana ay sheegayaan in israa'iil ay duqaysay ama ay ku dhowdahaba inay duqayso dhowr cusbitaal oo ku yaala dhulka falastiin hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulahiin ayaa waxa uu dhalin karaa walaac ku saabsan in dadaalka diblomaasiyadeed ee washington iyo in ciidamada badda ee maraykanka la geeyo bariga mediteraneanka ay awood u yeelan doonaan inay ka hortagaan colaadda inay sii carqaladayso xasiloonida bariga dhexe amiir cabdulhayn ayaa waxa uu u sheegay dhigiisa qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athaane fiidnimadii khamiistii xalay in ballaarinta baaxadda dagaalka ka dhanka dadka rayadka ee khaza ay horseedayso in colaadda ay faraha ka baxdo dalka filibiin ayaa waxa uu ku eedeeyey ciidamada ilaalada xeebaha shiinaha maanta dhibaatooyin halis ah oo ay ku hayaan doomaha filibiin ee ku sugan badda lagu murasan yahay ee koonfurta shiinaha oo ay ka mid tahay in ay ku rideen qoryaha biyaha laga soo tuuro iyo xanibaadda maraakiibta oo ku guda jirtay howl sahageyna dhacdadani ayaa dhacday intii lagu guda jiray howlgal ay filibiin ku doonaysay inay saayi ku gaadhsiiso xero yar oo ku taala thomas shool taasi oo qayb ka ah jasiiradda sbatry iyo barta dheer ee u dhexaysa waddamada shiinaha ayaa halkaasi waxa uu geeyey ilaalada xeebaha iyo weliba maraakiib kale si ay u ilaaliyaan gobolka aadka loogu murasan yahay waxaana iyadoo shiinaha uu ku adkaysanayo sheegashadaasi ku dhowaad dhammaan badda koonfurta shiinaha markab ilaalada xeeb ah oo laga leeyahay shiinaha ayaa waxaa la sheegay in uu xabadbiyood uu ku riday mid ka mida laba doonyood oo sahaysiday sida ay sheegeen howlwadanada qaranka filibiin ee badda galbeed ee filibiin si kastaba haatee dalka shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ay qaadeen tallaabooyin ay ku xakamaynayaan laba doonyood oo ay leedahay filibiin iyo saddex markab oo ilaalada xeebaha ah halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington warkiina waa nageyntaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay daad ka dhashay roob ka da-ay dalkaasi kenya ayaa wuxuu saameeyey qaybo ka mida gobolada kenya iyo nolosha qoysas badan oo ku nool deegaanada roobka uu ka da-ay haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo dirtay intisaar saalax xuseen
roob culus oo fatahaado wato ayaa ka da-aya qaybo ka mid ah gobolada dalka kenya kuwaasoo saameeyey deegaano badan oo hoostaga gobolada dalka kenya ismaamulka tanariva ee gobolka xeebta ayaa ka mid ah meelaha ay saameeyeen roobka oo la sheegay in ilaa iyo siddeed boqol oo qoys ay ka barakaceen kadib markii webiga tanariva uu karkaar ka jabsaday roobka culus ee halkaasi ka da-ay awgood sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid ah meelaha ay roobabkan saameeyeen sida magaalooyinka gaarisa wajeer iyo mandheera hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan saadaasha hawada ayaa sheegtay in xaaladahan isugu jira roobabka badan iyo meelaha qaar oo laga dareemayo heerkul sare ay soo bilowdeen bilihii toddobaad iyo sideedaad ee sanadkan cabdiqaadir aadan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha gaarisa million trees ayaa sheegaya meelaha ugu badan ay roobabka xilligani aadka u saameeyeen
dalkeena kenya isbuucan bisha hore tobnaad oktoobarka dhammaanayay iyo hadda bishan aan galnay oo koob iyo tobanaad oo nofembarka waxaa wadanka gudihiisa ka dhacay roob aada uga culays isagoo roobka asaga ka da-ay xeebta waxaa kale uu ka da-ay dhexaadka wadanka iyo meelo qaar hadda wadanka dalka waqooyi bari gaarisa roobka aada ayuu u saameeyey roobka webiga rivatana biyo aada u badan ayuu keenay marka biyaha ayaga saameys culus ayaa keeneen taas oo tusinaysa in maaragta bili-aadan badan noloshooda halis ay gashay dad qaar waxaa lagu qasbay in helikobter lagu soo daldalo maaragta caawimaad la dirsado lasoo raro waxaa kaloo jirta hadda wadooyinka lama mari karo magaalada gudaheeda biyaha waxay qaribeen kalvadyaashii suuq hadda gaaris camal maalin hore biyaha saa-id biyo hataa xoog u socdaan oo biyo hadda waxaa laga cabsaday gawaaridiba ay qaadayeen nafta bilaadan inay la cararaan marka hadda meelaha halis ku maaragta hadda waqooyi bari gaarisa wajeer mandheera iyo hadda tanariva anaga dariskana lahay xaaladooda aada ayay maaragta halis ay ku tahay sidoo kale waxaa la dhahay hadda lekturkana inay biyo aada u weyn khasaarto ay keentay marka roobkan asaga haddii uu sii socdo waxaa la arkaa khasaarto weyn inuu keeno meelaha ay saameeyeen roobka ayaa laga cabsi qabaa in cunayari ay ka dhici karto maadaama wax soo saarka beeraha ay yaraadeen qudaartii iyo wixii maaragta magaalada la keenayay waa yaraadeen hadda hilibka laga gadanaya hataa busheriya kawaanyada qaal buu noqday waayo xoolihii qaar biyihii baa saameeyeen marka taa awgeed qudaartana sidoo kale waxaa laga cabsan doonaa inay kor u kacdo raashinka uu kor u kaco waayo waqtiga hadda lagu jira wadooyin lama mari karo meelo qaar wadooyinku waa xirmayeen gawaarida dhowr maalin ay wadada ku jirayeen cabdiqaadir aadan ayaa ugu baaqaya dadka meelaha biyaha badan u dhow inay isaga fogaadaan caruurtana aada looga taxadaro maadaama roobab culus ay wadanka ka da-ayaan waxaa la doonaya wadooyinka hadda biyaha marayeen tugoga iyo shububka inay dadka baneeyaan sifo biyahan markay imaadaan haddii wadooyinkooda laga xiro biyaha ayaga khasab waaye xaafada ay soo galayaan hadda xaafado badan waa la arkay derbiyaha inay dumiyaan biyaha ayaga khasaarta ay keeneen marka waqtiga roob lagu jira waxaa waaye socodkan hala yaro biyaha caruurta ha laga ilaaliyo biyaha meelaha iska fadhiyaan caruurta hadda waqtiga biyaha qaadi lahayn halis yaa laga cabsanaya marka waa waqti sidoo kale way adag tahay marka waxaan doonaynaa inay laga bixi tago rababkan ayaa la filayaa inay sii socon doonaan ilaa iyo bisha koowaad ee sanadka soo socda ee labada kun iyo afar iyo labaatanka sida lagu sheegay warbixintii u dambeysay ee la xiriirta saadaasha oo ay soo saartay qaramada midoobay intisaar saale xuseen v o a nairobi
iyadoo israa'iil ay kusii saqayso bartamaha magaalada khaza ayaa waxaa soo kordhayaa su-aalaha layska weydiinayo waxa ay ku dambayn doonto xaaladda magaalada kadib dagaalka israa'iil iyo xamaas sida uu ku soo warramay henry rigwell xukuumadda washington ayaa meel cad waxay iska taagtay inaysan taageeraynin israa'iil oo dib u qabsata khaza siddeed iyo toban sannadood kadib markii ciidamadeeda iyo yuhuudda ay halkaasi ku deegaamaysay ay ka baxeen xuseen barre aadan ayaa warbixintan noo haya ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa u sheegay a b c news usbuucan in israa'iil ay muddo aan xadidnayn la wareegi doonto mas-uuliyadda amniga ee deegaankaas kadib shir laba maalmood qaatay oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada ah ee hogaamiya dalalka dimuqraadiga ah ee warshadaha ku hormaray ee loo yaqaano g oo ka dhacay magaalada tokyo ee dalka jabaan xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa sheegay in xamaas ay tahay in laga adkaado laakiin sidoo kale waxa uu fariin u diray israa'iil
sidoo kale way caddahay in israa'iil aysan qabsan karin gaza hadda xaqiiqda waxay tahay inay jiri karto baahi loo qabo muddo kala guur ah ka hor dhammaadka khilaafka laakiin waxaa lama huraan ah in dadka reer falastiin ay udubdhexaad u noqdaan maamulka gaza iyo daanta galbeed laakiin uma arko inay tahay dib u qabsasho
israa'iil iyo taageerayaasheeda reer galbeedka waa in ay lahaadaan qorshe colaadda qase kadib sida uu sheegayo yosi makelberg oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee chatham house ee magaalada london
maxaa dhacaya haddii xamaas ay u baaba'do siyaasad ahaan iyo militari ahaanba yaa lagu beddelayaa waxaa laga yaabaa inay ka sii liidato xamaas waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay inaan u gudubno marxalad kala guur ah oo waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay run ahaantii waxaan qabaa inay muhiim tahay in dalalka kale ee degmada ay ka qayb qaataan hawshan
xiriirka maraykanka iyo israa'iil ayaa weli ah mid aad u xoogan balse waxaa jira khilaaf ayuu yidhi yosi mekelberg oo ka tirsan aqalka ama xarunta chatham house
ma aaminsana netanyahu ma aaminsana dowladda hadda jirta waxayna og yihiin in siinta jeegag badan oo maran ay halis ku tahay
keliya bayaankii labaad ee wadajirka ah ee kooxda ay soo saaraan tan iyo weerarkii oktoobar toddobadeed iyo wasiirada arrimaha dibadda ee g waxa ay cambaareeyeen xamaas waxayna dalbadeen sii deynta lahaystayaasha waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda si loogu ogolaado gargaarka bini'aadamnimada inuu gaadho khaza sida ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan yoko kamikawa g kuma baaqin xabad joojin joogto ah guud ahaan caalamka waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalka waxaa jirta khatar ah in iska hor imaadka uu uga sii daro kala qaybsanaanta caalamka ka jirta sida uu sheegayo yosi mekelberg oo ka tirsan xarunta chatham house
aad ayay xasaasi u tahay sababtoo ah sida muuqata g waxay u taagan yihiin qaybta ugu qanisan adduunka kuwaasoo lagu eedaynayo inay dantooda oo keliya fiirsadaan iyagoo iska indhatiraya danaha dadka kale ee adduunka ku nool aniga ahaan way uga adag tahay inaan ka damqada dhibkooda sababtoo ah dayacaadda iskahorimaadka israa'il iyo falastiin wuxuu ahaa dembi dhanka kale wadamada g7 ayaa ku celiyey taageerada ay u hayaan ukraine iyada oo sii wada dagaalka ay kula jirto ruushka kooxda ayaa sidoo kale cambaareeyey gantaalada kuuriyada waqooyi ay tijaabisay iyo hubka ay ku wareejisay ruushka
warbixintii henry richwell waxaa soo jeedinayay xuseen barre aadan dhinaca kale magaalada baris ee dalka faransiiska waxaa shalayto ka furmay shir looga hadlayay sidii gargaar ballaaran loogu fidin lahaa falastiiniyiinta ghaza madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo khamiistii shalay jeedinayay khudbaddii furitaanka shirka oo lagu qabtay baris ayaa waxa uu ku nuunuucsaday in nolosha bini aadanka aanay kala fadilayn wakiillo ka kala socday in ka badan konton waddan oo maraykanku uu ku jiro iyo dhowr waddan oo caraba ayaa ka qayb galay shirka sida uu baahiyey xafiiska madaxweynaha faransiiska israa'iil ayaan lagu casuumin shirkaasi inkastoo hore loo sii ogeysiiyey inuu dhacayo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska iskuduwidda gargaarka ee qaramada midoobay qiyaastii hal dhibic shan milyan oo qof oo falastiiniyiin ah oo u dhigma toddobaatan boqolkiiba shacabka khaza ayaa lagu qasbay in guryahooda ay ka cararaan duqaynta cerka iyo weerarka dhulka ee ku socda ee israa'iil awgood dagaalka israa'iil iyo xamaas ayaa wuxuu bilowday toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay markii dagaalyahanada xamaas ay weerar ku qaadeen israa'iil israa'iilna waxay sheegtay in weerarkaasi looga dilay dad ka badan kun iyo afar boqol oo qof in ka badan toban kun oo falastiiniyiin ah ayaa sidoo kaleeto lagu dilay weerarka jawaabta ah ee israa'iil ay bixisay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza ee ay maamusho xamaas shirka ka furmay baris ayaa sidoo kaleeto lagu martigeliyey diblomaasiyiin reer galbeeda iyo kuwa dalalka bariga dhexe ah hay-ado gargaar ah oo aan dowl yahayn iyo marti sharaf ka socotay qaramada midoobay ujeeddada shirka ayaa sidii gargaar bini-aadminimo oo deg dega laisugu duwi lahaa oo loo gaarsiin lahaa falastiiniyiinta khaza oo la kulmaya xaalad bini-aadminimo tii ugu xumayd ee soo marta sida uu sheegay macron ajendaha ugu weyn ee shirka ayaa ah sidii dawo biyo shidaal koronto iyo sahay caafimaadba loola gaari lahaa khaza madaxweynaha faransiiska ayaa sidoo kaleet ku dooday baahida loo qabo xal lagu gaaro yagleelidda dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo barbar taalla israa'iil ra-iisul wasaaraha falastiin maxamed shatayax ayaa isaguna shirka ka hadlay waxaana uu dalbaday in dagaalka khaza lasoo afjaro isagoo ku tilmaamay in dagaalku uusan ahayn mid xamaas ka dhana ee uu yahay mid lagu qaaday dhammaan falastiiniyiinta wasiirka arrimaha dibadda ee masar samiya shukri ayaa isna wuxuu sheegay in gargaarka yar ee ilaa iyo hadda gelaya khaza ee ka imaanaya dhinaca rafax uusan ahayn mid ku filan dad ku dhow laba milyan oo qof oo gargaar u baahan intii uu socday shirka ayaa waddamada yurub waxa ay ballan qaadeen gargaar ay u fidinayaan dadka reer khaza madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay in dalkiisa uu bixinayo lacag ku dhow siddeetan iyo lix milyan oo dollar oo uu kaga qayb qaadanayo gargaarka khaza lacagtaasi oo ka dheeri ah tii uu sheegay sanadkan horaantiisa inuu faransiisku uu ku bixinayo khaza oo gaaraysa kow iyo labaatan milyan oo dollar yabaha macron ayaa yimid laba maalmood kadib markii dalka jarmalka uu isna ku dhawaaqay in lacag gaaraysa labaatan milyan oo yuuro ah oo ku dheeriya daaqihii uu hore u bixin jiray uu siinayo khaza dalka denmark ayaa waxa uu isna yaboohay toban milyan oo dollar halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan aan uga hadlaynaa xaaladda daadadka ku dhuftay qaar ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh ayaana soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo xilli kasta wakhtiyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada baydhabo jannaay ee xarunta gobolka baay waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah mukhtaar maxamed catoosh waxaan uga hadlaynaa toddobaadkan barnaamijka roobabka daadadka wata ee saameynta ku yeeshay shacabka koonfur galbeed deegaanada koonfur galbeed waxaa ka da-ayay toddobaadyadii ugu dambeeyey roobab daadad iyo fatahaad wata oo saameyn ku yeeshay dad badan oo danyar iyo barakacyaal ah kumanaan qoys oo guryahoodii biyaha daadka ay galeen ayaa wajahaya guryo la-aan iyo xaalado bini-aadamnimo oo aada u daran inta badan deegaanada koonfur galbeed oo daadadka roobabka ay saameeyeen waxaa ka mid a magaalooyinka xudur iyo waajid oo gobolka bakool ka tirsan iyo degmooyinka bardaale qansax dheere buurhakaba iyo baydhabo oo si aada daadadku ay u saameeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhowaan magacaabay guddi la tacaala xaaladda roobabka daadadka wata ee ka jira deegaanada koonfur galbeed haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku eegaynaa xaaladda roobabka daadadka wata iyo heerka uu maraya gurmadka ay helaan dadka daadadku ay waxyeeleeyeen waxaa marti igu ah oo khadka telefoonka igala qaybgalaya doctor cabdiqaadir cali maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed maxamed xuseen xasan john wasiirkii hore ee cadaaladda koonfur galbeed ahaana khabiir kasoo shaqeeyay arrimaha samfalka iyo xaaladaha degdega iyo brofesor cabdishakuur sheekh xasan fiqi oo ah aqoon-yahan iyo bare wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho waxaa hadalka ku hormaray guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed doctor cabdiqaadir cali maxamed bismillahi raxmaan raxiim fatahaadda ee ka dhacday gobolkan waa fatahaad aada iyo aada u ballaaran kuma koobna magaalada baydhabo oo keliya waxay ka dhacday dhammaan degmooyinkii kale oo gobolka uu ka tirsanaa sida gobolka bool berdaale jiinsoor dhammaan ilaa buurhakaba dhibaatadan way saamaysay roobabkii la saadaalinayay oo ahaa elinino ayaa waxay ka da-een si xoog leh kuwaasoo magaalada daadad badan buuxu dhaafiyeen oo ay dhibaato badanna ay u geysteen deegaanadii ay degnaayeen dadka shacabka ah ee magaalada baydhaba gurmadka waa dadaal iyo juhdi badan ayaa socdo oo sidii dadkani loo samata bixin lahaa shacabkii oo dhan waa loo wada kacay keliya magaaladii maadaama oo daadadkii dhan ay wada qabsadeen oo ah kuwo xoog badan iyagoo ay geysanayeen dhibaato badan oo naf iyo maalba haddana waxaa jiro gurmad oo ay u sara kaceen dhammaan hay-adaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha gargaarka ee ku sugan ee koonfur galbeed kuwaasoo iyaga oo xogihii ay aruuriyeen ay nala wadaageen oo dhammaan in allaale intii wax bixin karta na lala wadaagay si gurmad loola gaaro maadaama dowlad goboleedka koonfur galbeed ay dhistay ay samaysay guddi deg deg ah oo u gurmada dadkan fatahaadda ah waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir waxaan siinayaa wasiir maxamed xuseen fatahaaddan waxay bilaabatay bishii hadda aan soo dhaafaynay octoobar roobabkii bilowday baa keenay guud ahaan soomaaliyana roobka ka da-ayaa marka waa roob mihigaan ah oo intiisa badanna ay ka imaanayaan dhankaas iyo biyaha ka imaanayaan waaye dhanka etoobiya marar qaar waxaa arkaysaa gobolada iyo degmooyinka inay soo marayaan biyo iyadoo aanan roob ka da-in degmooyinkaas iyo goboladaas marka waa possibility oo waxaa jirto in biyahan ay ka soo dhacayaan buuraleda etoobiya roobabkii meesha soo kusoo da-ana ay usoo gudbinayaan dalka soomaaliya deegaanadiisa marka gurmed baa socda maadaama dowladda federaalka ay ka gaabinayso oo sidii la rabay hay-adeeda maareynta masiibooyinka iyo wasaaradihii quseyba aanan u shaqaynaynin haddana dowlad goboleedyada qaar waxay wadaan ishilqaan iyo inay abaabulaan guddiyo loo magacaabo laga shaqeeyo walow ayaga laftigooda aanay maanta u shaqaynayn sidii la rabay marka daadadka daadad noocaas ku yimid waaye ilaa haddana responsiga iyo jawaabaha laga bixiyey waa sidii la rabay maaha wasiir maxamed waan kusoo laabanaynaa markana aan siiya profesor cabdishakuur
xaqiiqa fatahaadaha koonfur galbeed dalka horta guud ahaan dowladda dalka soomaaliya oo dhan ayaa looga digay muddo hore in sanadkani uu inlino jiro hay-adaha maaraynta masiibooyinka ee qaranka ayaa muddo dheer ka digaysay dalka roobab badan baa ka da'ay qeybo kala duwan laba webi baa marto labada webi fatahaad baa ka dhalatay roobab ka badan etoobiya ka da'ay ama dalka gudihiisa ka da'ay dhibaatada ugu weyn oo koonfur galbeed waa tan dhaadadka soo rogmaday ee roobabka ee xoogga leh haba ugu darnaato magaalada baydhabo oo dhibaato xoog leh ka gaarsiiyeen roobabka oo roobab aad u fara badan maadaama meel highland ay ku taalo ilaa iyo buurha kabana ay dhibaatadu ay gaarsiisan tahay waxaa jira tuulooyin fara badan baa daad soo galay meelka yimid aan la garanayn oo ay dadka dad fara badan ku waxyeeloodeen baydhabo disaster xoogle ayaa ka dhacay muuqaalada baydhabo laga soo duubay iyo dadka barakacay wax dhow maaha disasterkii ugu weynaa oo jamhuuriyadda ka dhacay waa kan baydhabo hadda uu ka taagan yahay waaye oo keeneen roobabka oo daadadka ay dhaliyeen magaaladan ugu weyneed stateka oo dadka ugu faraha badnaa ahaa markii horeba barakacyaasha ahaa ee ugu badnaa koonfurta ay ku soo barakaceen yaa haddana waxaa ugu sii darsamay dadkii ugu tirada badnaa magaalada deganaa ee caadiga ah inay ayaguna maanta barakacyaasha barakaca noqdeen taas marka baydhabo disasterka ugu weynaa ayaa ka dhacay waa stateka intiisa kale koonfur galbeed waa un iska roobab badan waa ka da'ay laakiin dhibaatadu way kala yar tahay oo webigu haddaba dhib weyn laguma qabo agagaarkiisa oo waayadii hore afgooya ayaa darnaan jirtay waa mahadsantahay brofesor cabdishakuur doctor cabdiqaadir maxaa loo qabtay xilligan dadka dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka xilligan ka jira magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed dadaalo badan ayaa loogu jiraa oo ah magaalada daafaheeda meelaha taagyada ah ayaa waxaa loogu jiraa in loo raadiyo dhulul oo ayaga ay lagu baxnaaneeyo oo ah joogku meelaha jooga dheer ee magaalada dee waqooyigeeda iyo barigeeda iyo koonfurteeda waxaana dadaalkaasina muujinaya dowladda koonfur galbeed oo ay dhammaan hay-adaha dhan oo dawliga ah ay kaashanayso iyo kuwa aan dawliga ahaynba waxaana loogu jiraa sidii dadkaasi loogu gurman lahaa maadaama daadadkii ay geysteen dhibaato xoog leh oo aan kala har lahayn kan magaalada degan kan soo barakacay iyo iyo iyo intii kale oo magaalada safar ku aheed ay ku hakatay oo aanan u gudbi karin deegaanada kale dhammaantoodii oo meeshani ay ku go'doonsan yihiin ayaa waxaa loo wada kacay magaalada oo dhan wixii dadkii ku noolaa sidii loo samata bixin lahaa
haye wasiir john maxaad isdhihi kartaa xilligan waa loo qabtay dadka fatahaddu ay saamaysay fatahaadaha noocaana markay dhacaan waxaa loo baahnaa in dowladaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ay magacaabaan guddiyo khibrad iyo waay aragnimo u leh oo diyaariya wixii loo baahnaa markii ay fatahaadaha noocaana dhacaan islamarkaana gurmadkii loo baahnaa ay u fadiyaan dadka ku waxyeelooba biyaha gurmadka waxaa isugu jiri jiray marka laga hadlayo diyaarinta gargaarka iyo gurmadka in loo sameeyo dadka meelo ay degaan oo ka baxsan meelaha biyaha ay maasheeyeen in loo diyaariyo tiimam kasoo badbaadiya dadkaas meelihii ay ku go'doonsanaayeen ayagoo isticmaalaya gawaari iyo gaadiid dowlad oo waaweyn oo biyaha u adkaysan kara islamarkaana meesha ay meesha loosoo daabulayo loogu diyaariyo cunooyin fudud oo ay cunaan marka la keeno hore laga siiyo ilan waayeel iyo caruur iyo haween baa dadka ku jira oo lasoo badbaadinayo aanan u dulqaadan karin gaajada marka waxaa la rabay in meelahaas lagu diyaariyo cuntooyin iyo biyo nadiif ah iyo iyo tiimam caafimaad oo meelahaas ka shaqeeya ciddii shuban soo rita ama xanuun soo rita horarka daaweeye in la diyaariyo tindhooyin la dhiso waxyaabaha noocaas ah ayaa ka maqan jawaabaha hadda la bixinayo waxaana aada u rajaynayaa in talooyinka iyo tusaalooyinka dadka ay bixinayaan oo ay aragnimada ule arrimaha emergencyga in la qaadan doono ay la tahay insha allah mardhow waa tahay ansiyo doctor cabdishakuur dalka dowladda federaalka ayaa dalka de federaal waaye dalka dowladdii kore oo dhaqaalaha ugu weyn laga sugaayey ama hawsha ugu badan inay qabato laga sugaayo waa dowladdaas federaalka dowladdii federaalka ah waxay ku dhawaaqday uun gurmad degdeg ah ayay si general dalka oo dhan taaski ma kaafinayso dadka baydhabo ilaa xata al'aana wax hadda oo weynu la gaarsiiy dadku kulli waa barakaceen dadku cunno male awlo iyadoo jidadku ay go'naayeen oo ayaamo hore ay baydhabo ka go'naayeen waddooyinka yaa hadda waxaa ugu darsanay mushkiladan marka cunnada awalba way iska yareedo qaali bay ahayd hadda wax gaaray oo muuqda ama eraboorkeedii wax la gaarsiiyey dadkii loo degdegay ma jiro waxaa muuqata dadka gudahaana hadda waxweyn ay qaban karaan male oo ayagaa badankoodii khasaaraha soo gaaray dadka dowladdii federaalkana hadda ilaa hadda wax cad oo baydhaba iyo baydhaba ugu dhib badan magaaladaas waa magaalo mankuuba waaye magaalo meeshii ugu xumayd gaartay waaye dadkii wax wax soo gaaray male lama yaqaano dadka siday u nool yihiin dadka guryahoodii iyo meelihii hantida u tiilay iyo kulli biyaha galay lama lama aad bay dhibaato ugu jirtaa halkaas waa mahadsantaha cabdishakuur doctor cabdiqaadir guddiga dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ma u shaqeeyaa sida loogu talagalay
aada iyo aad aada iyo aad habeenay maalin looma kala haro juhdi weyn ayaa ay samaynayaan waxyaabaha ugu weyn oo dhinaca communicationka iyo aaladaha isgaarsiinta ah shirar aan kala go' lahayn cid weliba qeybteedii ayay ka taagan tahay qof allaala qof walba kaalintuu lahay oo ka qaadanayaa guddigaas howlgalkoodii wuxuu u socdaa si xowli ah maadaama meel waliba xiriir dhow iyo xiriir fogba lala samaynayo oo si ay dadkan samata bixin loogu sameeyo hay-adaha gargaarka dadaal badan ay wadaan inkastoo dhibaatada iyo iyo dhacday baahideeda ay weyn tahay ristorsiga oo hay-adaha ay jawaabciin ku samaynayaan aanan isku sargacnayn caqabada ugu weyn oo taas ah baahidiiyo faraha ka baxdiyo oo limitless naqatay iyo resourciga oo hay-adaha ay mobilize garaynayaan oo aanan islahayn caqabadaasa ugu weyn inkastoo oo aan rajaynayno insha allahu tacaala kaalimo badan iyo meelo badan wax laga geysan doono dowladda federaalkana ee soomaaliya ay kaalin mugli ay ka qayb qaadan doonto gurmadyada hadda socdo iyadoo baaqii lagu baaqay oo ah in meelaha dhibaatooyinka gaareen loo gurmado haye wasiir john guddiga sida loogu talagalay ma u shaqeeyaa guddiga koonfur galbeed laga magacaabayna shalay shaqo fiican bay qabteen oo gawaari bay soo saareen ciidankii qalabka siday soo saareen dadkii meelaha ku xirnaa oo ku xirnaa bay soo badbaadinayeen laakiin markii lasoo badbaadiyo intee la geynaa waa su-aasha intee la geynaa dadkaas meel la geeyey ma loo diyaariyey number one marka la geeyo meelahaas waxyaabihii ay cuni lahaayeen oo cabi lahaayeen ama hooyigii ay ku ay seexan lahaayeen ma loo diyaariyey waaye su-aalahaas oo dhan jawaabtooda weli lagama hayo guddiga waxaana aaminsanahay in maalmaha soo socda wax badan ka bedeli doonaan dhanka shaqadooda iyo habka ay u shaqaynayaan gudi guddiga hadda la magacaabay cabdishakuur saad og tahay dhowaan guddi ayuu sameeyey madaxweynaha koonfur galbeed guddigaasi sida loogu talagalay ma u shaqeeyaa dowlad goboleedku resource ma haysto lacag male guddi la magacaabay muxuu taraa xataa dadka ugu qiimaha badan leh dadka ugu wax jeebkooda miyay wax ka keenayaan maya waa guddi yaroo meel fadhiisanayo waay baydhabo maxaa yaala dowlad goboleedka koonfur galbeed maxaa yaallu haystaa xaggee wax ka soo galaan deked ma leeyahay shilin ma u yaallo dowlad goboleedkan guddi loo magacaabay micno ugu fadhiya dadka reer baydhabo oo iyagii caruurtoodu ay geedaha korkoodii koreen oo xaafadihii ka kala carareen oo ay meelaha taagga aadeen yaa cunno ku siinaya caruurtaasi dadkaas guddigaasna wax uu soo kordhin karo yar oo ma jirto maxaa jir lacag ma hayaan dowlad goboleedku deked ma qabo eraboorro oo lacag badan ku soo gelaysa male baydhabo bisaada eraboorkaas ku yaallo waa og tahay saddexda goboloo kale labada goboloo kale eraboorradooda buur waa yaa tegaaye marka lacag male meesha wax hadda ay taraysa maamulka inuu guddi magacaabo keliya waa inay abaabul galaan inay dad u qaqayliyaan inay dowladda federaalka wax kala hadlaan in dadkii diyaasbaraha lala hadlo in dadka jeebabkooda wixii ku jiraan la bixiyo intaasay noqonaysaa dadka reer koonfur galbeed nin kasta wixii jeebkiis ku jira waa inuu bixiyaa magaalada baydhaba dadka ee wax ku noqday marka waxba la- waxba lama hayee bal aan jeebabka wixii ku jira dadkaas ha loo qaraamo ha laysugu daragolo hal hal doolar laba doolar wixii la bixin karo toban toban doolar nin waliba tabartiisa doctor cabdiqaadir een, digniino ayaa hore loo sameeyey marka maxaa loogu diyaar garoobi waaye digniinaha waa diyaar garowgeedii waa jiray ciidaha way sameeyeen baaqiyo badan ayaa la jeediyey laakiin eh, digniinaha markii la sameeyey iyo roobabkii daadadkiina maysan kala fogeen marka space timena ma jirin waxa dhacayna ma ahayn wax oo k- looma malaynin waxa marka la hore loo haystay magaalada qaybo ka mid ah keliya inay waxaan ay ka dhacayaan laakiin waxay naqatay magaaladii oo dhan in ay daadadkii ay ku xoogeystaan ay gaaraan inay dad ku dhintaan iska dhaafe gaadiid caadi ah oo meel taagan inay daadadkii ay sii qaadaan macnaha wax waxay naqatay lama filaan ah iyo waxa yimidoo cabirkii la haystay cabir ka weyna waxaa la lahaa roobab yara imaanayo dhinaca looga baxayaa laakiin ma ahayn kan waxaa la dhihi jiray soomaaliya deertii bii badneyd laakiin tan oo kale weli odayaashii hore markaan weydiinay wax weli hore taariikhda u dhacayna ma ahan waa wax aad iyo aad climate change oo xadigiisii uu aad iyo aad u sarreeyo wasiir maxamed een, digniinada hore loo sameeyey iyo diyaar garow ma jiraa arrintan fatahaadda waa nooc min musiibooyinka rabbaaniga ah dhulgariirada ka mid ah biyaha ka mid ah eh, duufaanta ka mid ah waxyaabahan wax oo loo diyaar garoobi karo oo maanta capacitigeeda laleeyahay soomaaliya iyo guud ahaan africa ma aha Eh, laakiin waxaa laga samayn karay eh, oo laga qaban karay markii ay dhacaan in dhibaatada la yareeyo oo aysan dhibaato badan gaarsiin eh, dadka gaarsiinin laga guuriyo dadka meelaha oo she- oo oo biimareenka ah sida boondooyinka iyo boolaha kiciyo si qasaba looga guuriyo waxaas bay ahayd iyo in la diyaariyo tahsiilaadkii markii waxaas dhacaan ee loogu gurman lahaa dadka Eh, soomaaliya maanta tabartaasna ma laha dowlad goboleedyada qaar oo keena uu kamid yahay dowlad goboleedka koonfur galbeed uu kamid yahayna eh, isku isuguma aadana maanta wixii la rabay oo oo- oo- oo ahayd guddi dhisan oo heer istayda oo masiibada ka jawaabaya hadduu ahaan lahaa iyo hadday ahaan lahayd wasaaradda gargaarka laftigeeda wax keeda oo ay haystaan oo ugu talagaleen oo la dhahayo emergency preparedness la dhahayo waxaasoo dhan ma haystaan markii ay wax dhacaan baa la diyaar oo oo- oo la kacaa guddiyo lama waa mahadsantahay john brofeor cabdishakuur ma kuu muuqdaa digniinada hore loo sameeyey iyo diyaar garow inuu jiro digniinaha eh, waa dowlad goboleedka aan leenahay koonfur galbeed wasaarad buu leeyahay oo weligooduu lahaa oo oo uu ku saabsan eh, maamulka maareynta waa ognahay oo wasiir baa jira iyo wasaarad wasaaraddii haddee eh, miisaaniyadeedii miisaaniyaddu ma ma filayo inay miisaaniyad macno leh ay jirto oo ay wasaaraddaas wax ku qaban karto digniinaha la bixinayo bilooyinka lasoo dhaafay oo dhan wax muuqdo oo hadda wasaaraddaas eh, ay ugu diyaar garowday oo aan ahayn inay hay-ad international la hadasho ugu yaraan yani waxay qaban karto waxay ahayd inay hay-ado la hadasho ama wa- wax mana la siin karaa haddii hadhow wax dhacan see waaye wax ku saabsan waaye dowladdii federaalka hadda hay-addii digniinta bixinaysay aaway wixii ay ugu talagashay waxaa la rabay maalintii koowaad inay usoo d- wax wax geyso magaalada baydhabo oo ay wax ku talagasho dawo iyo wixii degdeg ah wax inay gargaar degdeg ah dawooyinka ciyaalka yaryarka iyo waxa la geeyo ma arag lama hayo wax ribot oo naga soo gaaray ee habeenii maalin saasa u fiirinaynaa ribot yar oo ku saabsan in wax loo geeyay dadkaas male marka digniintu si dhaba looma qaadanin Ee, waa waa la sheegay hay-adu way sheegayeen laakiin cid wax ugu talagashay wax meel u dhigtay male waa mahadsan yahay brofeor cabdishakuur een, doctor cabdiqaadir sidaad isdhihi kartaa waa lagu xakameyn karaa dhibaatada fatahaadda ama daadadka xilligan ka jira deegaanada koonfur galbeed waa wallaahi waa masiibo rabbaani ah oo oo macnaha marka la fiiriyo qiyaasteeda iyo xaddigeeda ay ka weyn tahay xaddi oo bini aadan uu kontrolo guri weliba waxaa ku daa waxaa galay daadadkii guri weliba qofkiisii markuu ka qaxa guri kale uu sii dego haddana isla markii daadadkii way sii saamaynayaan waxaan ogahay dad ilaa iyo saddex deegaan degay oo magaalada baydhabo oo intay meel deganaayeen biyi ku soo galeen wii oo joogoodii aada u dheeraa haddana ay u guureen meel kale oo kusii oo xoogaa yar ay lahaayeen amaysan biyaha soo gaarin ay ugu tageen meel saddexaaday hadda ay biyihii ay kula jiraan marka waa wax oo xaddigoodii oo bini aadan controolkiisi uu ka weyn yahay ilaahayaan baryaynaa inuu xaddigaas roobkaasna ilaahay shartiis ilaahay ummadda uu ka badbaajiyo laakiin dowladda iyo guddigii la sameeyey intii karaankoodii ah iyo dadaalkoodii ah way wadaa waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir wasiir maxamed sidaad isdhihi kartaa dhibaatada fatahaada ama daadadka waa lagu xakameyn karaa fatahaaddan waa roobab rabaani ah oo erga ka imaanaya oo buuraleyda etoobiya iyo dhulka soomaaliya ku da-aya oo jabsanaya meelaha sheebta ama biimareenka ah jabsanaya waaye marka si loo xakameeya ma laha laakiin waa laga waxaa la samayn karaa waa laga xeeladaysan karaa keliya in dadka la gooriyo meelaha ay biyahaas marayaan ilaan hadda lama dhisi karo lagama gaarayo in la dhiso dam ama wax dayr ama meel biyaha celinayso oo oo oo dhismaa oo meelaha biyaha ay soo marayaan lagu dhisayo lama samayn karo si kaloo looga hortegi karo ma laha aanay ahayn in laga xeeladaysto meelaha ay marayaan biyahaas loo baneeyo dadka laga guuriyo dadkii meesha laga guuriyana noloshooda noloshooda aas-aasiga ah loo sameeyo ilan waxaan waxay socon doonaan hadday ugu ba hadday ugu bataan maalmo iyo iyo waxaanan bil dhamaynay socon karaan december lugteeda hore waayo december hadday mar gaarto roobka o dhan ba xiliyada xilliga roobka dhan lagudb laga gudbi doonaa looma baahan doona ilaa xilligaasa marka waxaa la rabaa dowladda inay ka shaqayso samata bixinta dadka meelaha ay degan yihiin inay ka samata bixiso kana ilaaliso hal farinaa jirto oo aan mar mar walba rabo inaan inaan dadka u sheego ciidanka booliska iyo iyo iyo dadka waxgaradka ah waxaa la rabaa inay ka wacyigeliyaan kana ilaaliyaan meelahan biyaha marayaan boondooyinkan iyo iyo biyimaranadan inay ka ilaaliyaan caruurta roobka markuu dao ama biyihii ay soo daataan waxaad arkaysaa iyadoo boqolaal caruur ah oo dadoo da-da qaangaarka ah xitaa gaarin inay meesha soo dhoobtaan tictooga isaga duubaan oo videoy ku sawir ku galaan hal mar haddii buundadaa ay si noqoto boqol cunugaa baxayso marka arrintaas in laga diyaar garoobo waxaan soo jeedinaynaa oo dadkaa laga ilaaliyo hayndaabka biyimarinada iyo iyo meelaha buundooyinka insha allah haye brofesor cabdishakuur daadadkaas roobabka dhaliyeen dee waxay u baahan tahay roobku ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa bixiya in laga gaashaanto hadda mushkilada dhacday deegaano kale hadday ka dhici doonto mooye baydhabo horta mushkiladu sidaan sadka daramiya waaba la qaxayba waa mushkiladu way ku dhacday deegaanada kale yaa la rabaa inay looga gaashaanto haddii roobab kaloo badan ay da'aan oo webiga shabeelle uu fatahaad sameeyo waxaa laga yaabaa afgooy inay dhibaato ka dhacdo meelihii kale wax ka dhici jireen wax ka dhacaan taa marka waxay u baahan tahay in hadda inta la sameeyo dad qorshayaasha sidii howshaas loo geli lahaa guddi qorshe u sameeya howshan oo uu hay-adihii lala hadlayey iyo meelihii wax laga raadinayeyba laga bilaabo guddigan hadda la sameeyey guddiyo kale oo la shaqeeyo oo ku saabsan dadka u fiican xagga yani communicationka iyo xiriirada in aada loo saacido ayaa loo baahan yahay oo dad fara badan baydhabo tagaan oo la garab galo oo lagu kordhiyo skills badan oo ay u baahan yihiin in in lagu garab galo ayaa looga hortegi kara wixii soo socda baydhabo laakiin badbaadinay u baahan tahay hadda waa mahadsantahay brofesor cabdishakuur doctor cabdiqaadir ilaa iyo hadda dadka fatahaddu ay saameeyeen ma helen gargaar deg deg ah wixii gargaar ah oo hay-ad kasta gacanta ku haysay way bixisay haddana qaar kale hadda isla haddadan kula hadlayo shiran ka soo kacay isla hadda waxaa jiro gargaaro kale oo ayagana oo ku jiro bibeline-ka oo la filayo berri haddaysan dhicin saa dambe ay dhacayaan laakiin gurmadyada nin weliba wuxuu gacanta ku hayay uu bixinaya laakiin waxaanan iskeenaynin baahida oo xaddigeeda weyn iyo waxa qofka heedaha ay hayaan oon isku sargo-neen taasoo keenayso inaysan markiiba baahidii aysan meesha ka bixin waa mahadsantahay doctor cabdiqaadir wasiir maxamed xuseen waad maqlaysaa doctor cabdiqaadir sida uu sheegayo dadka fatahaddu ay saamaysay ma helaan gargaarka la filaya dadkan oo oo saamaysay fatahaadda gargaar deg deg ah oo ay maanta heleen oo la dhihi karo maanta way heleen ma jirto oo aanay ka ahayn dhaqdhaqaaqyo maanta baydhabo ka socdo shalay baydhabo ka socday oo lagu samata bixinaya dadkii ku go'doonsanaa buundooyinka iyo boolaha agtooda marka laga soo tago meel maanta la geeyey raashiin ama marakaneecooyin ama dawooyin ama teendhooyin la geeyey ma arag guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed taana waxaa ku waxaa ku canaananaynaa oo ku cambaareynayna hay-adda sodma oo aan oo aan leenahay waxay ka gaabaysay shaqadeeda wixii loo baahanaa min dolow beled xaawal luuq ilaa iyo jubbooyinka markaa fiiriso bay bacool shabeellaha hoose ilaa shabeellaha dhexe ilaa iyo goboladan dhexe marka inta laga gaarayo fatahaadyadaan way ku dhaceen way ku dhufteen marka ma aqaan sababta hay-addii u xil saarnayd dhammayd oo qaranka u xil saarnayd inay ka jawaabto arrimaha musiibooyinka oo ay fatahaadadaha kow ka yihiin ma aqaan sababta ay ugu gaabisay in lawada xisaabtamo dee dowladda iskale in lawada xisaabtamo waan soo jeedinaynaa laakiin wax responsaa la sameeyey ilaa hadda aan dhihi karno aleylehe baa waa jawaaba jawaaba jawaaba loo sameeyey ma ma ma ma ma hayno ma hayno ma hayno ilaa hadda waa mahadsantaha wasiir maxamed barofesor cabdishakuur dadka fatahaddu ay saamaysay ma heleen gargaarkii la filayay wax guurbaa deg deg ahoo jira male magaaladan baydhabo wax muuqdo oo meesha ama federaalku dayuurad bay gedo u direen laakiin baydhabo haddii lala-aana loo soo diray lama sheegin hay-adaheeduna ma hadlayaan wasaaradihii qaabishana waxaa la rabay wixii wasaaradaha oo dhan inay hadda aysan kala kicin oo hawshan ay habeeni maalin ka shaqeeyaan warna ka soo saaraan la hadlaan meelaha ay dadku wax marayaan si hay-aduhu ay u ogaadaan iyo dadka kale waxba kama socdo meesha waa la iska aaminsan yahay gargaar deg deg weyno ma jiro dadkii haddee dhibaatadaas ay ku jiraan weli wax muuqdo male meeshaas waa mahadsantaha brofesor cabdishakuur doctor cabdiqaadir xaaladda hadda jirta maxaa ka dhalan kara wallaahi dhibaatooyin badan ayaa jiro oo oo catastrophe ah oo hadda haddii la fiiriyo oonan la qiyaasi karin oo gurmadkaasi marka la fiiriyo oo oo dhibaato badan oo badan ayaa ka dhalan kara dhibaatadaasi oo ah tan dadka waxaa ugu xun ciyaalkii iyo waayeelkii ciyaalkii oo meelihii ay ku jireen lagu gudbinayo fuustooyin marka la geeyo meel kale la geeyo haddana daadadkiion kala istaag lahayn kaasoo aanan cidna awood u lahayn joojinteedii oo daadadkii masiibaha sii socdaan taasoo dhibaatadeedii sii soconayso marka waxyaabaha badanaa culimaadudiinkana waxay ku dadaalayaan dacooyin iyo rabituug ah inuu ilaahay masiibadan uu ka gaabsho marka dhammaan baaqyada waan jeedinay meelo walba waan u jeedinay aalad fog iyo aalad dhowba dhammaan guddigii la magacaabay hawshoodii waxay u wataan si habsame ah marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis idinkeenna ahayn in waxyaabahaas la wada qabanayo o dhan wax ku ool ay naqdaan haye wasiir maxamed xuseen maxaa ka dhalan kara xaaladda hadda jirta waxaa ka dhalan kara number one in dadku ay barakacaan hadday baraka sameeyaan oo ay ka barakacaan hoygooda iyo iyo iyo meelihii ay deganaayeen waxaa dhici kara inay meelaha ay isku degayaan oo oo crowded population loo loo yaqaano oo ay isku dul fuulayaan oo oo ay degi doonaan waxaa ka dhalanaya xanuuno oo waxaa laga yaabaa inaysan masquuli fiican helin banaanada ku saxroodaan biyihii soo qaadaan saxradaas gacmihii la galaan ku cunteeyaan shubanbiyoodi dilaaco cuduro oo dacun coloolo dhaco oo oo goryaano dilaacaan malaria kacdo cuduro badanaa halis lagu jiraa marka cuduradaas marka laga soo tago waxaa kaloo dhici kara qof gurigiisa ka soo kacay oo meeshii shaqada aadan aanan aadi karin oo biyihii go'doomiyey waxaa qabsan karo shaqola-aan shaqola-aantaa bahasan waxaa ka dhalan karo cunola-aan cunola-aantaasna waxay keeni kartaa waxyaabaha loo yaqaano malnutrition ama nafaqadarida haddii mar nafaqadari cuduro ay dhacaanna dadku inay dhammaadaan ay u dhow yihiin marka waxaan ku talinaynaa dadka in lala gaaro meelaha la dejinayo ama ay ku barakacayaan lala gaaro emergency response unit oo caafimaad ah oo ka wacyigelinaya dadka biyaha ay cabayaan daawadii siinaya nafaqadii siinaya raashiin loo geeyo oo biyo nadiifa loo geeyo maalmaha kooban oo fatahaadu socoto iyo wixii ka dambeeya inta ay dhulka intuu ka qalalayo iyagana guryahooda kaga soo laabanayaan in dowladda iyo hoyadaha quseeya gacanta ku hayaan aan soo jeedinayna si looga badbaado loogana baaqsado dhibaatooyinkaas caafimaad oo aan hadda sheegnay aan siiya markaana brofesor cabdishakuur xaaladda hadda taagan waxaa ka dhalan kara roobab kale hadday baydhabo ku soo celiyaan khalaas wixii yar yar oo haray oo dhan waxaa weeye wixii dad wax ugu harsanaay halkaasay ka baxayaan dad fara badanna waa ku dhimanayaan caruur baa ku dhiman karta gaajaa loo dhiman karaa gaajay keeni karaan haddaanan xoolo lala gaarin haddaanan gargaar lala gaarin cuduraa ka dilaaci kara oo ay keenayaan waterborne diseaseka waxa la yirahdo cuduradan biyaha ka dhasha kaneeco fara badanaa dhalan karta oo dadka ay ku baaba'aan waxaa dhalan karaa biyaha wasakhaysan oo meelaha qaarkood ay dadku cabaan shuban biyood buu keeni karaa dadkii baahi bay u dhiman karaan arrintu way ka sii daraysaa maalinba maalinta ka dambaysa haddii sidaan lagu fiirsado oon si deg dega loo loogu soo gaarin marka taas disasarka ama mushkiladda soo socota haddii roob kale kusoo daro oo intaan in lamida haddana uu do-o waxaa weeye halaag baa ka dhalanaya meesha haddii webiyada inta deegaanka intiisa kale ay webiyadana haddana soo buux dhaafiyaan koonfur galbeed degmooyin qaar kale kusoo kordhaan inay ka dhashaan daadad mushkilad kale weyn aada u weyn bay noqonaysaa waa mahadsantahay brofesor cabdishakuur ugu dambeyntii hal su-aal ayaa idin weydiinaya dhammaantiin muxuu yahay halka si loo yareeyo dhibaatooyinka fatahada iyo daadadka xilligan ay geysanayaan waxaan ku hormarayaa doctor cabdiqaadir waxaa jiro istaraatiijiyad hadda ay dowladda ay samaysay oo ah in dadka meelaha biyaha oo hoose ay u daadanayaan oo dhibka ugu xoogana ku dhacayo daadadka kuwaasoo in meelahaasi laga bixiyo la geeyo meelaha sasareeyo sida meelaha gawaanada ah oo kale oo jaha kastaba ah maadaama su socodkiiba aan ahayn jaha fog aan looga raadinin boqolo walba meeshay jahada joogto laakiin dadka naftirkoodii waxay dadaal ku sameeyeen maysan fadhin meeshii dhibka ugu dhacay waxay isku dayayaan qof weliba ama qof ehelkiisii meel taagah degan in uu la dego ama meel yaroo taagah inay sii degaan in badan oo annaga hadda aan directivis aan siinina way jiraan marka dowladdana waxay ugu jirtaa iyo maamulka si juhdi ah si loo helo dhulkaasi oo ah dadka la dejinayo
arrinta ugu muhiimsan oo halka ah waa coordination in la sameeyo in isku dubid la sameeyo oo gargaarka laftigiisa haddii aan la coordinate garayn oo laisku dubin waxay noqonaysaa waxyaabaha loo yaqaano overlap overlapping inay sameeyaan oo qof walbo raashin intuu soo qaado meeshii oo dhan raashin noqoto ama qof walbo intuu daawo la soo cararo dadkii oo dhan daawo la siiyo waxaa la rabaa in la coordinate gareeyo hay-adaha quseeya la waco dowladdu ay hay-adaheeda qusaysa ee howlgeliso kadibna serviceka iyo gargaarka la bixinayo ay noqdaan wax abaabulan oo ku beesgaraysan dadka wax ay u baahan yihiin ma biyay u baahan yihiin hay-ad hebel iyo wasaarad hebel biyahaas qaata hay-ad hebel iyo wasaarad hebel cuntadaa qaata hay-ad hebel iyo wasaarad hebel idinkana daawadaa qaata in la coordinate gareeyo oo hay-adaha quseeya qofba meel ku aado oo dadku ay dadku ay helaan service integrated ah oo isku dhex jira oo hal mar wada helayaan haddii biyo tahay haddii cano tahay haddii shelter ama hoy tahay haddii ay tahay wixii dawo ah oo markaa haddii cudur lagula dagaalamayo haddii malaria lagula dagaalamayo haddii shuban lagula dagaalamayo waxay markaa soo rito oo cudur ah in hore ay dawadooda ka helaan marka coordinationkaas oo wada socda unbaa ku talinaynaa xalkana kaas waayo waa mahadsantahay wasiir maxamed xuseen brofesor cabdishakuur muxuu yahay xalka si loo yareeyo dhibaatada daadadku ay wataan xalka horta daadadku waa climate changiga adduunyada ka dhacay waaye digniine markii la bixiyo ayaa waxaa loo baahan yahay deegaan waliba in qorsho ugu talagalo haddii ay dhacaan waxaasi looga looga looga gaashaanto digniinada waa la bixin jiray waxa dee risos looma haayo dowlad ka gaashaamatay dowlad goboleedku sida muuqata hadda waxqabadkiis waa iska liitaa maja marka waxaa u muuqata inuusan wax weyn gaashaamina uusan jirin marka waxaa loo baahan yahay in in in laga fikiro howlahan oo kale markii ay jiraan in laga gaashaanto hadda waa in si deg dega dowlad goboleedku uu aada uga howlgalaa sidii dhibaatadahana dadkaan ku badbaadin lahaa disastarka kale soo socdona sidii loogu gaashaaman lahaa meelaha oo biyaha geli kara in laga dadka inta aanan biyihii imaanin ay ka fogaadaan meelo kale si kubeelgaara loo raadiyo oo ay dadku ku talagalaan meela ay aadi karaan hadday roobab ku bataan oo ay cunana dhigan karaan oo cunna ay ka heli karaan marka dadku waa inay isku talagalaan ayagu dowladda maadayna xoolo badan aynan haydin intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti ugu ahaayeen doctor cabduqaadir sheekh cali maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed maxamed xuseen xasan john wasiirkii hore ee cadaaladda koonfur galbeed iyo brofesor cabdishakuur sheekh xasan fiqi oo ah aqoon-yahan iyo bara wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho tan iyo intii aan ku kulmaynay barnaamijkan la mid ah aniga iyo asxaabta barnaamijka waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadiino
mahad sanadkaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa mukhtaar maxamed catoosh oo soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesta xubbigiisa iyo codkii asmulaaf heestaasi xubbigiisa waxaa qaadaysay asmuloof waxaan ugu dambeysay idaacaddeenii caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
weeyaan xoor